subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington aroor wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan waa subax arbaca ah siddeedda bisha meey ee sannadka labada kun afar iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bare waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo magaalada nairobi kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka kenya iyo falanqayn ku saabsan faa'iidooyinka ugu jira soomaaliya heshiisyadii ay isniintii la saxiixatay kenya
dhanka waxbarashada khaasatan soomaaliya ayaa faa'iido badan ku qabta dadka soomaalidana ay u aadaan waxbarasho oo dibadda ah suudaan soomaaliya etoobiya maleeshiya indiya adduunka dhan ay u aadaan haddii kenya ay si dhow ugu aadaan fursadna ay helaan waxaad moodaa inay aad faa'iido aad u weyn ay u yeelanayaan ardada soomaaliyeed inay ka qayb qaataan
waxaad sidoo kale maqli doontaan iska hor imaad ay dad ku dhinteen oo xalay ka dhacay magaalada boosaaso shir looga hadlayo horumarinta adeegyada biyaha dhulka hoostiisa ku jira ee dalalka igaad oo ka furmay gobolka faafan ee dowla deegaanka soomaalida iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka iska horimaad sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa xalay ka dhacay xeebta magaalada boosaaso ee gobolka bari sida ay ku soo warantay wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac hal nin oo shacaba ayaa ku dhintay sarkaal ka tirsan ciidanka ammaanka puntland iyo hal qof oo shacab ahna waa ay ku dhaawacmeen israsaasayn xalafiidkii dhex martay ciidamada ammaanka puntland iyo rag la sheegay inay hub sharci darro ah ka dejinayeen xeebta dhinaca bari kaga aadan magaalada boosaaso goobjoogayaal ka agdhowaa xeebta uu iska horimaadku ka dhacay oo magacooda ka gaabsaday sababo ammaan dartood ayaa v o a u xaqiijiyey inay baxsadeen sixiimadii hubka waday iyo raggii dejinayay hubka sharci darrada ah dhinaca kale saraakiisha laamaha ammaanka puntland oo ay v o a la xiriirtay ayaa ii xaqiijiyey dhimashada halka qof oo shacabka ah dhaawaca sarkaalka iyo dhaawaca qofka shacabka ah waxaa kaloo saraakiishu ay ii sheegeen inay weli ku guda jiraan howlgal ay ku baadigoobayaan hubka iyo raggii watay oo ay sheegeen in qaarkood ay u baxsadeen dhinaca badda faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso
wadahadallada lagu reexayo xabad joojin laga gaaro dagaalka israa'iil iyo xamaas ee kaza ayaa lagu wadaa in dhinacyada ay maanta oo arbaca ah kasii amba qaadaan magaalada qaahira dowladda maraykanka ayaa talaadadii shalay sheegtay inay rumaysan tahay in farqiga u dhexeeya israa'iil iyo xamaas lagu soo afjari karo wadahadallada gaar ahaan hindisihii aqbalaadda ee ugu dambeeyey ee ay xamaas ka soo baxay isniintii afhayeenka aqalka cad john kirby ayaa sheegay in xamaas ay soo bandhigtay hindise dib u eegis ay ku soo samaysay islamarkaana bayaanka cusub uu muujinayo in dulduleelka jira la xiri karo balse waxa uu ka gaabsaday in uu faahfaahin dheeri ah bixiyo ciidanka israa'iil ayaa talaadadii qabsaday marinka ugu weyn ee isku xira kaza iyo masar ee rafax halkaas oo ay ku nool yihiin in ka badan hal milyan iyo bar falastiiniyiin isugu jira qaxooti iyo barakacyaal tani ayaa waxa ay gebi ahaanba jaraysaa khadka keliya ee malaayiintaasi ku go-doonsan kaza loo marsiiyo sahayda lagama maarmaanka u ah noloshooda xilli boqolaal kun ay la nool yihiin gaajo iyo dawalla-aan magaalada qaahira waxaa weli ku sugan dhammaan shanta wafdi ee ku lugtale wadahadallada ee kale ah xamaas israa'iil masar qatar iyo maraykanka maanta oo arbaca ah ayaana la filayaa in wadahadallada ay dib u bilowdaan warka caalamka waa naga intaa u diyaargarooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa voice of america washington aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa talaadadii shalay magaalada nairobi kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka kenya labada mas-uul ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo qodobo kale warbixintan waxay nairobi ka soo dirtay wariyaha v o eda intisaar saalax kulanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya rigathi gachagua ayaa waxa uu maalintii shalay ahayd ka dhacay hoyga madaxweyne ku-xigeenka uu ka degan yahay magaalada nairobi waxayna kulankaasi uga hadleen sidii loo xoojin lahaa islamarkaana loo meelmarin lahaa qodobadii maalintii isniinta ay wada saxiixdeen labada dowladood maadaama labada dal ay ka dhexeeyaan dana badan soomaaliya iyo kenya ayaa waday labadii sano ee lasoo dhaafay dadaallo xoogan ay ku doonayeen sidii dib loogu hagaajin lahaa xiriirka labada wadan oo xumaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay taasoo ay sababtay murankii badda iyo khilaafkii u dhexeeyey madaxweynihii hore ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee kenya uhuru kenyatta heshiisyo dhowraha ayay galeen soomaaliya iyo kenya inta badanna ma aysan fulin sababaha ay u fuli waayeen ayaa loo aaneeyey inay yihiin hay-adaha dowladda soomaaliya oo weli ku jira koritaan iyo isbedelada ku dhacay xukuumadaha oo keentay in mid kastaba ay gasho heshiis hor leh iyadoo aan dib u eegin heshiisyadii hore ee xukuumadihii ka horreeyey ay galeen haddaba maalintii isniinta ahayd ayaa labada dowladood waxa ay kala saxiixdeen heshiis iskaashi oo dhinaca amniga ganacsiga xuduudaha iyo waxbarashada kuwaasoo muhiim u ah labada wadan heshiiskan ayaa fududeynaya sidii labada wadan ay isku dhaafsan lahaayeen ganacsiga islamarkaana si wadajir ay uga wada shaqayn lahaayeen ammaanka xuduudda labada wadan heshiiskan dowladaha soomaaliya iyo kenya ay ku kala saxiixdeen kalfadhigii saddexaad ee guddiga wadajirka ee wadashaqeynta kenya iyo soomaaliya ee g c c ayaa waxa uu muuqdaa mid ka duwan heshiisyadii hore ay wadagaleen dowladaha soomaaliya iyo kenya waxayna imika u muuqataa in kenya iyo soomaaliya ay ka go-an tahay inay yeeshaan iskaashi dheeri ah oo dhinacyo badan leh sida loo hagaajiyo diblomaasiyadda kobcinta nabadda iyo xasiloonida geeska afrika kenya iyo soomaaliya ayaa leh xuduud ballaaran oo dhan lix boqol iyo siddeetan iyo kow kilomitir waxaana ka dhexeeya ganacsi ballaaran iyadoo kumanaan soomaali ah ay ganacsiyo ku leeyihiin magaalada nairobi taasina ay muujinayso xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada wadan
aad ayay u mahadsan tahay intisaar saalax xuseen oo warbixintaas nairobi ka soo dirtay sida aadba warbixintaas ku maqasheen isniintii waxaa magaalada nairobi heshiisyo la xiriiray dhinacyada amniga difaaca iyo ganacsiga ku kala saxiixday dowladaha soomaaliya iyo kenya haddaba ahmiyadda heshiiskaas iyo danaha iyo faa'iidooyinka uga jira soomaaliya ayay intisaar saalax ka wareysatay sandhool axmed geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha kuna sugan magaalada nairobi
heshiiskan wuxuu soomaaliya iyo kenya muhiimad weyn ayuu u leeyahay marka aad fiiriso dhinacyada iskaashiga oo saddexda dhinac ee ahayd midda siyaasadda difaaca iyo waxbarashada intaba waxaad moodaa dhowr laba qodobo u horeysa inay aada muhiimadda saareyso labada dhinac dhanka waxbarashadana ay soomaaliya saareyso muhiimad aada u weyna ayay u leeyihiin labada wadan sandool dadka inta badan waxay maqlaan heshiise ayaa la galay oo labada dowladood ay wada galeen haddana ma arkaan miro dhalkii heshiisyadaasi kasoo baxay marka heshiiskani maxaad isleedahay waa uu kaga duwan yahay heshiisyadii hore ay labada dowladood ee kenya iyo soomaaliya ay wada gaareen heshiisyada qaar horey ayaa loo soo seexday oo waxaad ogtahay in wasiiradii amniga waagii joogay ay isugu tageen magaalada mombasa iyo xuduudada kuwii nabad sugidda kuwii kale madaxweynihii waagii hore yimid intaba laakiin aada moodo in guddigan oo labada dhinac inaysan waagii xoog saarin hadda ka muuqato in ay dowladda labada dowladood oo dhinaca siyaasadda ay isla jaan qaadeen aada moodo inuu dhaqan galayo heshiisyadii hore waa sax siyaasadda iyo aragtiyada waxyaabo badana lagu kala duwanaa laakiin dhowr fadhi kolka ay yeesheen kadib waxaad moodaa inay isku soo dhowaadeen aad u malaynayso in ay muhiimad weyna ay saareen sidii ay iskula jaan qaadi lahaayeen marka heshiiskan ay seexdeen waa heshiis muhiimad u leh labada wadanba dhinac kasta dhinaca amniga oo adow ay ka dhexeeyaan maxaan ku irahdaa dhinaca difaaca oo iyadana sidoo kale ah iyo dhanka waxbarashada iyo siyaasadda ma lisdhihi karaa dhanka waxbarashada waxaa faa-iido badan ku qaba dowladda soomaaliya oo sidaan ognahay arday fara badan oo dalkii soomaaliya wax kusoo baratay ayaa markastaba caqabada iyo culays kala kulma markay doonayaan in jaamacadaha wadankan ay ku biiraan
dhanka waxbarashada khaasatan soomaaliya ayaa faa'iido badan ku qabta dhanka waxaad moodaa in skiliska iyo xirfadda shaqo oo ay leeyihiin wadanka kenya inaysan soomaaliya oolin dadka soomaalidana ay u aadaan waxbarasho oo dibadda ah suudaan soomaaliya etoobiya maleeshiya indiya adduunka dhan ay u aadaan haddii kenya ay si dhow ugu aadaan fursadna ay helaan waxaad moodaa inay inay aada faa'iido aada u weyn ay u yeelanayaan ardada soomaaliyeed inay ka qayb qaataan jaamacadaha kenya marka yacni waxaad u malaynaysaa meeshaas inay baahi badan aan u qabno dhanka soomaalida waxbarashada skiliska technicalka farsamada dhan kasta oo waxbarasho ku saabsan marka midaasaad moodaa inay aada iyo aada soomaaliya dam weyn ugu jirto dowladda kenya laftigeeda dan baa ugu jirta lianna ardada meesha imaaneysa waxay bixinayaan wax la dhaho accommodation meesha ay degi lahaayeen waxbarashada fiiga maxaan ku leeyahay lacag bay la imaanayaan jaamacadihii waxay u baahan yihiin in la bixiyo tuition fiiga yacni labada dhanba faa'iido ayay ku qabaan marka sidaasaan filaya sandool heshiiskii labada dowladood waxaa ka mid ahaa arinta xuduudaha oo kale arinta xuduudaha waxyaabaha sida hoose ee looga wada hadlay ama heshiiska lagu cadeeyey maxaa ka mid ahaa heshiiskan waxaa lagu xuso waxyaabaha ay ka midka yihiin xuduudaha iyo isku socodka xuduudaha waxaad moodaa kenya xuduud waxay la leedahay ilaa shan wadan soomaaliya ethoobiya south sudan uganda iyo tanzania soomaaliya iyo kenya xuduudkooda oo qiyaastii lagu tilmaamo lix boqol iyo siddeetan iyo kow kilomitr oo u dhiganta afar boqol iyo labaatan iyo saddex mayl iyadana waxaa weyaan waxa ay leeyihiin xuduud aada u weyn oo dhinaca security-ga ganacsiga howlo badan ka socdaan marka waa muhiim in laga shiraa kadibna qaab oo security-ga sida laysku ogyahay loo looga wada falgalaa labada ciidan labada custom waxaa ogtahay sida aada ogtahay maalin dhaweed waxaa la galay heshiiskii ahaa east african community inay soomaaliya memberka noqoneyso fududaaneyso isku socodka haddana aada leesugu socdo oo soomaaliya iyo kenya ganacsigana uu socdo laakiin ay muhiimad tahay in la qaabeeyo lagana xaajoodo si hufanna maxaanku irahdaa loo dardargeliyo howshaas muddo badana lasoo ballanqaaday hadda waxaad moodaa in si dhaba howshaas ay u socoto muhiimad qaas ay leedahay dhinaca security-ga iyo dhinaca ganacsiga labadaba sandool axmed geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha nairobi ayuu ugu warramay wariyaha v o eeda intisaar saalax xuseen degmada shabeelley ee gobolka faafan ee dowlad deegaanka soomaalida ee ethoobiya waxaa shalay ka bilowday shir looga hadlayo horumarinta adeega biyaha dhulka hoostiisa ah ee wadamada urur goboleedka igaad warkan waxaa magaalada jigjiga ka soo diray waryaha v o eeda maxamed cabdiraxmaan gaata waxaa degmada shabeelle ee gobolka faafan ee dowladdeegaanka soomaalida lagu daafuray mashruuca horumarinta adeega biyaha dhulka hoostiisa ku jira ee wadamada urur goboleedka igaad haddaba munaasabadda waxaa ka soo qaybgelay madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar qaar ka mid a wasiirada biyaha ee wadamada igaad ergooyin ka socday wadamada caalamka iyo weliba hay-adaha u n k iyadoo ujeeddadu ahayd in xal waara loo helo caqabadaha biyoyaraaneed ee markaasi ka jira gobolka taasoo ay sababeen abaaro soo noqnoqday kobaca bulshada iyo isbeddelka cimilada islamarkaana saameeyey bulsho lagu qiyaasay afartan milyan oo qof oo ku nool gobolka geeska afrika madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in wixii ka dambeeyey isbeddelka ee dowladdiisu xoogga saartay in kor loo qaado heerdaboolka biyaha oo aada u hooseeyey lana gaadhsiiyey in ka badan boqolkiiba afartan iyo toddobo waxaa farxad ii ah inaan halkan idinku soo dhoweeyo ee daahfurka mashruucan horumarinta biyaha dhulka hoostiisa ee gafa ee kafaa'idaysiga biyaha ku jira dhulka hoostiisa oo qayb ka ah qorsho wadareedka horumarineed ee igad ay hormuudka u tahay munaasabadda daahfurka mashruucani gafa waa mid dhab ahaantii ka turjumaya ayuu yidhi madaxweynuhu horumarka uu ku tallaabsaday deegaanka soomaalida isbeddelkii kadib madaxweynuhu waxa uu xusay in deegaanka uu soo maray cadaadisyo kala duwan oo sababay tacadiya inay dhacaan arrimahaasna waxa uu yidhi waxay dhibaato ku keeneen in dibudhac uu ku yimaado dhammaan kaabayaasha dhaqaale ee horumarkii aasaasiga ahaa inay noqdaan kuwo liita isagoo sheegay in lix sano ka hor heerdaboolka adeega biyaha deegaanka in uu ahaa mid aad u hooseeya boqolkiiba labaatan ilaa iyo siddeed iyo toban magaalo iyo miyiba geesta kale madaxweynaha ayaa sheegay in isbeddelkii kadib dadaallo badan oo ay samaysay xukuumaddiisu la gaadhsiiyey heerdaboolka biyaha deegaanka in la gaadhsiiyey boqolkiiba in ka badan afartan iyo toddobo geestooda waxaa iyaguna madasha ka hadlay qaar ka mid ah wasiiradii ka socday urur goboleedka igad ee waddamada south sudan iyo uganda wasiirka biyaha ee south sudan oo madasha ka hadlay waxa uu marka hore u mahadceliyey dowladda federaalka iyo tan deegaanka martiqaadka iyo soo dhoweynta ay u sameeyeen si ay markaasi qayb uga noqdaan daahfurka munaasabadda mashruuca biyaha dhulka hoostiisa gobolka geeska afrika ayuu yidhi waa mid saamayn ba-an ee u geysatay isbeddelka cimilada taasoo ayuu yidhi ka dhigtay mid u nuglaada fatahaadaha iyo abaaraha soo noqnoqda inta aan xusuusto ayuu yidhi wasiirku deegaanka soomaalida waa meelaha dalka etoobiya ka mid ah ay saamaynta ku yeesheen abaaruhu arrimahana waxa uu yidhi waa kuwo caqabad ku noqday waddamada dhaca bariga afrika mashruucanna uu ku tilmaamay ay daha fureen inuu xal waara u noqon doono caqabadahaasi jira wafdigan ka koobnaa wasiirada biyaha ee waddamada igad ayaa intii ay joogeen deegaanka soomaalida waxa ay soo booqdeen mashruuca biyogelinta magaalada jigjiga wejigiisa labaad oo markaasi laga soo jiidayo santarka dhagax leh ee faafan iyo sidoo kale mashruuca biyogelinta oo markaasi laga wado magaalada wajaale iyagoo markaasi soo indhiindheeyey sharaxaadna laga siiyey mashaariicahani sidaay u socdaan iyo halka ay marayaanba isku soo wada duubo igad oo urur goboleed ay ku bohoobeen waddamada dhaca geeska afrika ee kala ah etoobiya jabuuti soomaaliya kenya uganda suudaan eritreya iyo south sudan waana kuwa markaas iska kaashada danaha horumarneed ee ka dhexeeya waddamadani jaarka ah maxamed cabdiraxmaan gaataha v o a magaalada jigjiga
marka laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimodoonka fanka iyo bini'aadminimada waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin xaawo taako guduuda carwo iyo xaawo cabdi waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan taariikhda waxqabadka iyo waayaha gabdhaha soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij laba toddobaadla ah oo ka baxa idaacadda v o a arbacada kama ogaanina madasha haweenka
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a magaalada boosaaso waxaa laga bilaabay qorshe dib loogu howlgelinayo ciidanka ammaanka waddooyinka ee taraafikada arrintan ayaa waryaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf uu ka wareystay gaashaanla sare maxamed finiin yuusuf oo ah ku-xigeenka hogaanka nabadgelyada waddooyinka ee magaalada boosaaso
qorshaha magaalada boosaaso baan ka balownay qorshahaasoo ah waddooyinka jaamka noqday la furo waxaa jaamka ka dhigana laga qaado shaqadaa ballaaran aad iyo aad u ballaaran muddo soconaysa baanu ku dhawaaqnay in la galaa la rabaa waxaan doonaynaa baabuurey ganacsi haddii laa qadarayo wax kasta oo lug ku leh arrintaa inaanu u yeexo wargelinno lala hadlo markaas qof walba toobinkuu leeyahay uu qaado waddooyinka qaar baa la bedelaaya qaar baan baaburi marayn qaar baan baaburu gelin dhulka ganacsi baa wax u xayirmaayaan calaa kulli xaal dadka in wax raali laysaga yahay laysugu yimaado markaa la amba qaado hawsha waa balownay calamadii baan balownay saakadaas baan balownay inaanu calaamadinno inta jabaysa dadka ay dhisteen ama fadhiyaanin inay ka kacaanin calaa iyo xaal hawshaasu waa howl soconaysa muddo dheerna socon si loo helo sugnaanta baabuurka iyo amniga ummadda arrintaasoo aad iyo aad ummaddu kollay uun dee dadka aan u baahan sharciga waa noo soo dhoweeyeen dalaanna soo dhoweyna waa jiraan laakiin nin kastaba waxaa sharcigaa baa ka weyn bulshada magaalada boosaaso marka hore dhibaato xoogan ayay ku qabeen jaamka magaalada oo baabuurta ayaa aad u badan taraafikadana marar kasta ma aysan joogin magaalada gaar ahaan goobaha ay bulshadu aad ku isticmaaleen laamiga weyn ee gaaca dhibaato weyn bay ku qabeen dhibaatada maxay sooran ka dha hadda waa ka bedeli kadhaan taliya wax badan sida horta bini'aadamku ilaa iyo saacado weeye wuxuu shaqeeyo waxay taagan yihiin qorax midacdaa aragtay dhacaysa taagan yihin waxaanu arrintaa ku siyaadinaynaa calaamado calaamadaha askariga la tegi laha waa askari calaamadahaasa la tixgelin laguna dhaqmaayo askariguna saacado qarran buu shaqaynaya ama habeen ama maalin ama galab ama subax waxaanu bedelaynaa nidaamkii askari in la helo maya calaamadahaasa kala socodsiinaya baabuurka askarigu sugaalkaa joogada calaamada caynkaa iyo caynkaas iyo caynkaas waxalaali waxay u geysteen ama ku sameeyeen waa laga gudaaya nin kasta oo gala maxaa tallaaba oo aad ka qaadaysaa marka gaadiidkii ku xadgudba tallaabadaas waxa sharcigu qabo xeer xeer bay wax walba xeer bay leeyihiin waa xeerkaasu qabaanu ka qaadayna hadduu maxkamad yahay hadduu ganax yahay hadduu xarig yahay intaasa u dhaafumayno anagu waxaan xeerkaasu qodaynu dhaafumayno maxaa xilligan kusoo beega marka inaad la xisaabtantaan gaadiidleyda maadaama magaalada boosaaso marka hore gaadiidku ay ahaayeen iska soco oo shilalku ay badnaayeen xilligan inaad nidaam iyo sharci aad soo rogtaan maxay tahay marka waxaan hadda aad soo kordhiseen waxaas waa samaynay waa samaynay laakiin waxaa ka batay oo ka dambatay waxay noqotay wax jeclaysi ganacsigii baa dhulka xiray hortiyada baa markaa runkuu sheego ganacsigii baa xiray dhulka habar amba wadata habar waxay wadataa xabad liira habar kaleo wax wadata gaari gacan haddii hilib hadda caano waxaa xiray ganacsigii yaryaraa risoosika ahaa oo aan booska haysan laana godiisaa lagu ganacsanaya marka waxyaalahaasoo dhan waxaan isla sugaynay dowlad hoose amni gobol
waa sidee shilalka ka dhacaya magaalada taliya iyo khasaaraha ay geysanayaan waa dhacayaan shilalku shilalku waa dhacayaan waana dhici doonaan sideedaba waxaan marna aan laga baaqsan karin baa jira waa shil laakiin waa kala sakhiran yahay shil dhimasho leh dhaawac leh haddii laga burbur leh ade waa hadda waxaa muddo xoogaa aynu roonnahay laakiin shirarka yarino istaabashada iyo qudhufta iyo danimaan danawa lahayn wiil loo dhiibay habar u dhiibatay iyo iga taariibin iyo dhibaatadu waa badan tahay marka waa dhacayaan shirku sidiisaba haddii mar kastaba waa dhacaya waa wax joogtaa caalamka dhanna waa la mid shirku waa wax daruuri oo dhaca ha kala cuslaado ha kala weynaado laakiin shil waa kii dhaca inkastaa leekaado innaga halka shaynu ku dara waxaa weeye shilka qofkii galay baa loo raacaya dhiiggii iyo dheebish wuxuu galay iyo wax kale caynis ma leh wax kale oo la sameeyo tolkii baa caynis u noqday dadka marka halkaa way dhibaatadu meesha naga haysato oo waxyaalo badan badan badan naga hortaagan waxyaalahaasoo dhan waa ay jiraaniin ha yeeshee waa wakhtigeed iyo waayaheed magaalada boosaaso sidoo kale waxaa jira goobaha ganacsiga ah ee bakhaarada gaadiidka xamuulka waaweynaa oo gobolada u baxayey kuwa yaryaraa magaaladii waxay ka dhigayaan laamiga bartamihiisa jaam ardaygii iskuulku socda mudduu ku jiraya laamiga mala helayo taraafika markasta jooga oo wadadan furaya tallaabo nooc ayaa ka qaadaysaan gaadiidka sida sharci darada wadada u dhigta aad iyo aad waana waxaanu ku keena waxaanba waxaana wax ku yimaado wooye nin bakhaar laamiga u jeedo intuu samaystay sii daystay marshabeedigiisi laamigii bir dhigtay laamiga dhexdiisa ka raraya ama wax ku degsanaya oo arrintaan la dagaalamayno nagu weyn aanu ka ambabaqaadayno bilaa in laga jajabiyo meeshuu dhisa la jabiyo meeshu baawur ka dhigan lahaa hadduusan banaysan inaan waxba u degin waa waxaanu ku talagalnay mana daynayno arrinta nagu weyn oo arrintaa nagu kacisa waa arrintaa mid kale waa uga digaya baaburay laba baabur oo isdhacyaanoo bakhaar laga wada rarayo bakhaar loo dijinaayo ma dhacayso xabsi buu aadaya maxkamad buu aaday kan bakhaar kale kan waxwata kan kale calaa kulli xaal wax sharcigaas wuxuusan qabin nina u dhaafumayn waa qodobka iyo koobaad waxaa kaloo jira wada roobabaa da-aya warda hadda bal dhegayso masiibada jidha adeer waxaa da-aya roobab waa roobab mihigaana tugag baa biyo wada dhulkii laamiga ahayd baa jabaya buuntooyinka baa jabaya dhulkii wadadii wadadii caracadka ahayd baa burburaysa waxbaa ku rafanaya waxaan uga digaya dadka baabuurta wataa wakhtiga roobka baabuurta inay xanimaan in la xanimo khaasan koontaroolada
kaasi waxa uu ahaa gaashaanla sare maxamed finin yuusuf oo ah ku-xigeenka hogaanka nabadgelyada waddooyinka ee magaalada boosaaso waxa uu warramay wariyaheenna yuusuf maxamuud yuusuf haatanna aan aadno dhankii heesaha dabacsan
allahu naxariistay cabdulqaadir xasan nageeye iyo faadume axmed dhimbil ayaa ku luqaynayay heestaasi iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenii saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waa v o e da oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
godkan ku